haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac abuulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad axad kasta nagala socotaan toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa ma loo baahan yahay in la sameeyo sharci ama xeer hoosaad ka hortegaya in shaqaalaha dowladda lagula kaco gaboodfal ka hortagga khilaafka iyo gaboodfalka shaqada waxaa noogu marti ah cawaalo xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo-shaqeeyaha cawaalo xuseen waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda ledbridge ee dalka kanada shahaadada heerka labaadna waxa uu ka qaatay jaamacadda liverpool ee dalka ingiriiska dhowr iyo tobankii sane ee u dambeysayna waxa uu u shaqaynayay dowladda kanada heerarkeeda kala duwan sida deegaanada waqooyi galbeed iyo gobolka alberta oo labaduba heer gobol ah iyo wasaaradda bay-adda ee dalka kanada waxa uu ku sugan yahay edmonton kanada oo ah meesha uu degan yahay cawaalo xuseen cabdi adiga oo aad u mahadsan kuna soo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ugu horreyn inta aadan ka jawaabin su-aasha sharaxaad naga sii khilaafka iyo gaboodfalka shaqada waxa uu noqon karo jaamac waad mahadsan tahay marka ay dad badani goob isugu yimaadaan goobtaasi mid shaqo ha ahaato ama yaanay ahaanin waxaa suuragal ah in khilaaf iyo qoonsi uu yimaado qoonsigaasi wuxuu ka dhalan karaa isku dhac shaksi ah iyo is-afgaran waa ama xidhiidh xumo laba qof dhex marta wuxuu kaloo ka dhalan karaa aragtiyo sidoodaba u kala duwan oo ay kala qabaan laba qof wuxuu kaloo ka dhalan karaa damqasho la-aan oo qof laga dareemo kuwaas oo dhammi waxay horseedi karaan dhibaatooyin iyo dhaqan aan munaasab ahayn oo dhaawici kara qofka shaqaalaha ah sumaynna kara ee sabada guud ee shaqada dhibaatooyinka noocaasa ka dhasha khilaafka goobta shaqada mid ka mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa gaboodfalka goobta shaqada noo micnee gaboodfalka marka dhibaatadaasi maxay tahay gaboodfalka goobta shaqada waxa weeye fal ama faallo aan munaasab ahayn oo ka dhacda goobta shaqada lix shuruudood bay leedahay marka lixdaa shuruudood haddii laga helo falkaasi wuxuu noqonayaa gaboodfal ama harassment buu noqonayaa kow waa fal ama faallo af iyo adinba noqon karta mid ahaan ama labadaba noqon karta oo uu qof sameeyo falkaasi ama faalladaasi waa inaanay munaasab ahayn saddex waa inay ka dhacdo goobta shaqada sidan hore u sheegnay afar waa inay ku wajahan tahay oo ay yoolka saarayso qof kale waxaa ka baxaya marka hadday mashiin ku socoto combyuterkaaga haddaad yaro canaanato intuu horey kuugu shidma waayo ama aad meeshaad shaqada aad kambanigaad u shaqaysa aad wax ka sheegto kuma jirayso waa inay qof ku aadan tahay qof nool oo bini aadam waa inay ku aadan tahay ku socoto shardiga shanaad waxa weeye qofkaasi waa inuu dhibsanayo falkan ama faalladan isaga ku socota waa inuu dhibsanayo qodobka lixaada u dambeeya waxa weeye falkaasi ama faalladaas qofkan ay ka dhacayso waa inuu og yahay ama ay ahayd inuu ogaado inay odhaahdiisu ama falkan uu samaynayaay inay dhaawac u geysan karto qofkan kale ee ay ku wajahan tahay waxaa ka mid noqonaya masalan dulliyeyn ceebayn hanjabaad ama cabsigelin qof ku socoto waxaa ka mid noqonaysa aflagaado bahadil kaftan aan aan habboonayn oon munaasab ahayn in lasoo bandhigo sawirada jinsiga oo si meel lawada arkaya lagu lagu dhadhejiyo iyo weydiimo aan qofku raalli ka ahayn oo ku saabsan noloshiisa khaaska ah ee gaarka habdhaqanku haddii uu keeno dhaawac jidhka ah jidhka dhaawac uu keeno ama mid jinsiga la xidhiidha uu yahay wuu ka baxayaa waxaanaynu ka hadlayno oo waxaa lagula tacaalayaa faldembiyeed buu noqonayaa oo nooc kalaa loola dhaqmaya aanu u gudubna marka deegaanada soomaalida iyo maamulada soomaalida iyo dadka u shaqeeyaba ma loo baahan yahay sharci loogaga hortago gaboodfalka ama khilaafka iyo gaboodfalka shaqada in loo sameeyo dowladaha soomaalida shaqaalahooda aada iyo aad sharcigan ama arrintani waa arrin caalamka oo dhan ka jirta oo meelo badan sharciyo looga sameeyey soomaaliduna dee dadkaas caalamka dowladaha kala duwan caalamka ka mid yihiin marka saamaynta uu gaboodfalku shaqada ku leeyahay oo weyn daraaddeed waa lagaba maarmaan goob kasta oo shaqo ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato ama shirkad weyn oo keligeed private ha ahaato oo madax bannaan oo khaas ah ee meel kasta oo shaqo oo dad badani ay isugu yimaadaan inay leedahay xeerarkan siyaasado iyo wax la xidhiidha la dagaalanka iyo ka hortaga gaboodfalka ama harassmentiga oo muhiim xidhib xun ayuu ku keeni karaa gaboodfalku goobta shaqada haddii aan si deg deg ah oo munaasab ah wax looga qaban ama haddii uu bato oo uu maalin walba iy ugu dhaco shaqaalaha waxaa ku furmi kara taswiish iyo arbushaad badan waxaa adkaanaya inay shaqadooda u qabtaan si ititibsan oo hufan wuxuu keeni karaa gaboodfalku googoysnimo badan iyo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qofka shaqaalaha ah wuxuu keeni karaa moraal jab ee ku yimaada shaqaalaha iyo ugu dambeyn qofku inuu shaqadaba isaga tago aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystaha koowaad aan soo dhoweeyo fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga iyo meesha aad joogto kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan soo dhowahay jaamac adiga khamiisogo aad baan idiin salaamaya magacaygu waa xamde maxamed faarax waxaana kasoo hadlayaa waddanka somalilan laba su-aalood baan doonayay inaan weydiiye khabiirka su-aashayda horena waxa weeyaan mar haddii qofka shaqaalaha a dawladda u shaqaynaya aanu dawladda iyo meeshu ka shaqaynaya aanu musuq maasuq lagu eedeeya ka jirin oo ay wadankaa iyo maamulkaa u shaqaynaya ay ka xalaal tahay wax kalifayaa ma jir ma jiraa in loo sameeyo sharcigaas sheegtay su-aasheeda kale labaadna waxa weeyaan maadaama qofka shaqaalaha dawladda yahay qof aqoon-yahana wax kalifa iyadana ma jirta aqoontiisa inuu ku garanayo wixii lagu dhacay wixii lagu masqumasa aadna waad mahadsanti xawaale kusoo dhowow xamde waad mahadsan tahay musuq maasuqu waa dhibaato ama wax ka baxsan goobta shaqada waxa ka dhaco saameeya meelo badan oo kala duwan marka haddaanu musuq maasuq jirin way fiican tahay oo meeshaan musuq maasuq jirin oo systemka uu nadiif yahay dadka meesha ka shaqeynaya shaqaalahaana hadday dad aqoon-yahana ay yihiin oo aqoon laho shaqada ay qabanayaan si fiican u garanaya oo lagu soo xulay qofku wuxuu garanaya kartidiisa iyo hufnaantiisa oo aan lagu keenin si kale aan munaasab ahayn iyadana way fiican tahay laakiin waxaa mar walba imanaysa dad badani markay isu yimaadaanba hadday doonaan aqoon walba ha lahaadeen wadaada ha ahaadeen culimo ha ahaadeen waxay dooniba ha ahaadeen dad badan oo kala duduwani markay meel isugu yimaadaan waxaa imanaya khilaaf personal conflict baa imanaya shaqadii baa la isku qabanaya qof baa waxaa la qurux badan inuu sidaa wax loo sameeyo qof kalaa waxay la quman tahay in sidaa wax loo sameeyo dadkii waxaa laga yaabaa inay isqoonsadaan waxaa laga yaabaa inay aqoontu qofka anshaxiisa qof wax buu baran karaa laakiin qofka anshaxiisa waxaa laga yaabaa inuu qof anshax xun shaqaalaha ka mid yahay marka mar walba iyadoon musuq maasuq jirin dadka meesha ka shaqaynayana dad aqoon iyo karti leh inay inay yihiin ay u badan tahay ayaa haddana waxaa daruuriya waxaa lagaba maarmaana in ay jirto in loo baahan yahay sharciyo iyo nidaam xeer iyo tilmaamaad lagaga hortegayo haddii laga hortegi kari waayana markay dhacdo wayna dhici qasab shaq meelaha shaqoo aanay ka dhicin ma jirto haddii inta laga hortegi waayo wax gaboodfal ah ama harassment a meesha uu ka dhaco sidii loola dhaqmi lahaa iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sidii dadkan isqabsaday ama dadkan isku xadgudbay loo kala saari lahaa mar walba goob kasta oo shaqo iyadooy ku xidhan tahay intuu la egyahay dadka meesha ka shaqeeya iyo shirkada xooggeeda ama ama wasaaradda ama dawladda xooggeeda mar walba waa laga maarmaan aad ayay u mahadsan tahay xamda waxaad soo hadal qaaday cawaale ka hortag maxaa la samayn karaa si looga hortago gaboodfalka goobta shaqada qof walba xil ayaa ka saaran in laga hortago gaboodfalka gaboodfalka goobta shaqada midda koowaad waxa weeye meeshan loo shaqaynayo kambaniga loo shaqaynayo ama ama hay-adda loo shaqaynayo wasaarada hadday tahay oo meeshan laga shaqaynayo waa inay leedahay sidaynu hadda sheegnay siyaasad ama policy iyo tilmaamaad guidelines iyo directive iyo xeer ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waxyaalaha noocaasa ee siyaasadda iyo xeerarka iyo tilmaamaadka ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waa in shaqaaluhu ay og yihiin hadday internetka ku jiraan oo website-ka ay ku jiraan cambaniga waa inay og yihiin meesha laga helo waa in la tusoo la yidhaahdo sida waxaan weeye hadday waxaasi dhacaan sidaasa loogu talagalay looma dul qaadan karo waxyaalaha noocaasa shaqaaluhu waa inay ka warhayaan marka tallaabada ugu horreysa waxa weeye cambanigu waa inuu inta aanu waxbaba dhicin waa inuu leeyahay ou diyaariyo qoraallo iyo wax ku saabsan oo noocaasa oo arrintan la tacaamulayo oo wax ka qabanaya ko waa midda koowaad midda labaad ixtiraam iyo istaageerid iyo is-aaminaad waa in lagu wada shaqeeyo wixii qofka shaqaalihii aanu jeclayn in isaga lagu sameeyo waa inaanu qofka kale aanu ku samaynin midda saddexaad qofka shaqaalihii dadku waa bini aadam way isqoonsan karaan oo carabiya laba daan baa isugu dhowo way isqaniinaan bay soomaalidu tidhahdaa marka haddii aadan hubin in odhaahdu waxaan aad leedahay ama habdhaqankaagu ay qofka kala dhibayso weydii falalka iyo faallooyinka qaarkood way caddahay inay dhaawac geysan karaan laakiin waxaa jira kuwo badan oo aanay caddayn waxaa suuragala labada qof is-ag fadhida hadal aad ku tidhi midna inuu qoonsado midna uu qoonsan waayo oo uusan waxba u arag marka siyaaqa hadalka ayaa muhiima sidaa awgeed qofka shaqaalaha waxaa laga doonayaa inta uusan falin inuu ka fiirsado waa inuu xusuusnaado inuu weydiiyo qof hadduusan hubin weydiiyo haddaadan hubin waxyaalaha noocaasa ayaa la samayn karaa oo qaarna ay laga rabo meesha loo shaqaynaya shirkadda iyo kambaniga qaarna dadka shaqaalaha ee shaqaynaya laga doonayo waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha mowduuceena toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeerhaasaad loo sameeyo ka hortagga shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo gaboodfal aan u baaqo dhegaystaha labaad dhegaystay adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow idaacadda magacaygu waa cabdilatiif axmed cismaan oo jooga dalka germany waa salaamaya jaamac buule iyo cawaale xuseen laba su-aalood baan qabaa su-aasheeda koowaad waxa weeye wasaaradda soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay qortaan boqolaal shaqaale ah iyadoo ay shaqadaa qaban karaan tiro yar haddaba xeer hoosaad arrintaas ma u baahan tahay si loo helo tiro yar oo tayale su-aasheeda labaad waxa weeye shaqaalaha dowladda soomaaliya waxay qaataan lacag ay ku sheegaan biyo cabaal oo ka madax banaan mushaharkooda haddaba ma wax wasaarada soomaaliya u gaaraba soo caalamka oo dhan waa ina la qaba haddii aysan sharci ahayn yaa wax ka qaban kara maxaase looga qaban karaa
aad ayaad u mahadsan tahay cabdilatiif waxa uu ku weydiiyey laba su-aalood oo laga yaaba inay mawduuceena ka baxsan yihiin balse ayaga laftirkooda ay fafaalo u baahan cawaale cabdilatiif waa mahadsan tahay tirada shaqaalaha waxaa mar walba riixa oo xukuma baahida loo qabo shaqada ay qabanayaan ama wasaarad ha ahaato amayaan ahaanin meesha laga shaqaynayo hadday toban qof shaqadii qaban karto si wanaagsan oo aan waxba laga tegin oo sidii loo baahnaa ay shaqada u qaban karto ma jirto baahi ay labaatan qof ama soddon qof loo qarto wasaaraduhu haddii ay boqolaal qof oo shaqaale ah oo aan loo baahnayn oo waxay qabtaan aanu jirin inay iska qortaan haddii ay sidaa tahay sax ma ah maxaa yeelay qofka shaqaalihii hadduu sideed saacadood shaqaynayo wuxuu u baahan yahay sideeddaa saacadood wax uu qabto uu ku mashquulo haddii uu fadhiisto ama uu waxa weeye caajis baa ku dhacaya shaqaalihii niyajab baa ku dhacaya ma garanaysaa anigu si hoose ogama warhayo wasaaradaha soomaaliya laakiin ma jirto baahi shaqa ay laba qof qaban karto shan qof in la in la hayrgareeya waa waa nidaamka shaqada iyo shaqaalaha ee caalamiga iyo sida aynu bugaagta lagu dhigo ee la barto kuma jirto gudnadan ay shaqaaluhu qaataan cabdiladiif aad sheegtay ay biyocabaalka ugu yeedhaan waa inay wuxuun ku dhisan tahay lacag la iska qaato oo biyocabaalaho waxay meel alla meelay ka socota aan la garanaynin oo aan sharciyada iyo mushaarka iyo waxyaalaha kale ee loogu talagalay shaqaalaha in la siiyo marka qofka la shaqaaleynayey lagu shaqaaleeyey aan ka mid ahayn hadday tahay waxaan ka mid ahayn dee waa khalad haddiise ay tahay masalan qofku hadduu isagoo xamar ka shaqeeyo hadduu u safro kismaayo oo habeen dhex la siiyo wax berdem ayaa jira haddii la siiyo ama tuulo yaroo uu ka shaqeeyo aan nolosheedu ay meeshii uu deganaa ee uu ku noolaa ka hooseyso oo living allowance wax layidhaha hadii la siiyo ama la siiyo lacag yaroo guna ahoo loogu talagalay transportationka iyo waxyaalaha gaadiidka transportation allowance waxyaala badan oo noocaas oo shaqaalaha la siiyo oo mushaarkiisa iyo benefitska aas-aaska ka baxsan baa jira haddii aanay kuwa ahayn aanayna waafaqsanayn shuruucda u dejisan meeshaas waa inaan xusuusano dowladaha iyo iyo shirkadaha iyo jurisdictionadu way kala duwan yihiin marka sharciyada meesha ka jira shaqada iyo shaqaalaha la xidha haddii aanay waafaqsanayn ama ay wax musuq maasuq iyo wax kale ku dhisan ay tahay sharci maa haddayse laakiin kuwa kale aynu sheegshegnay mid ka mid a ay tahay ama ay noqon karto marka laga hadlayo gaboodfalka shaqada soomaaliya iyo deegaanada soomaalida iyo maamulada soomaalida oo kale oo ay shaqadu aada ugu yar tahay badanaana dadka laga yaaba intooda badan inay u shaqeeyaan dowladaha ama maamulada deegaanada ee meelaha ka jira waxa aan niyadda ku hayn karnaa oo aan isweydiin karnaa haweenka oo kale in wax ay xaq u leeyihiin oo shaqada ka mid ah looga beddasho dana gaara sida guur iyo gaabsi midkii doona ahaadee in haweenka ma hoos imaanaysaa gaboodfalka shaqada hadday hoos timaadana sidee wax looga qaban karaa jaamaca way hoos imaanaysaa waxa weeye in qofku wuxuu xaq u lahaa ama wuxuu xaq u lahaan karay oo dadka kale hadduu doona hawla sinaade xaq ugu lahaan karay haddii l la yidhaahdo waan ku siinayaa haddii aad kaayo kaayo kaayo kaayo samayso wax kale lagaga bedesho waxay noqonaysaa qofku inuu uu ku gaboodfalo ama uu ku xadgudbo awoodiisii la siiyey uu ku helay inuu maamulo yahay ama uu qof maxaan ku idhahdaa mas-uula yahay inuu ku xadgudbo maxay noqonaysa qofku si khalada inuu isticmaalo amar ku-taaglaynta lagu amar ku-taagleeyo shaqaalaha marka la keenayo iyo markay shaqaale yihiin labaduba waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha hoos yimaada gaboodfalka goobta shaqada ama harassment kamidka iyo kamid noqonaysaa marka waxbay u dhimaysaa oo noloshooda wax u dhimaysaa masalan waxaa kamid a in loo diido in la dallacsiiyo qofka dallacsiin xaq u lahaa haday soo baxda haddii loo diido ama si kale looga faa'iidaysto oo maxaan ku idhahdaa lagu qayliyo la quursado oo hoos loo dhigo wixii wax soo saarkiisii ama meel cid walba ay arkayso lagu canaanto oo dadka hortiisa lagu canaanto waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mas-uulka iyo abuse of authority-ga soo gelaya inuu awooddiisii uu ku helay inuu yahay dee maamule ama manager ama qof agaasime uu yahay awooddiis noocaas ahaa ee sida sharcigaa ku helayo inuu shakhs qalada oo sharci darraa inuu isticmaalo waa ka mid marka gabadfalka goobta shaqada waana meel kasta oo shaqo way ka dhacdaa waxaa muhiima inay jiraan sharciyo kala qoran oo lagu kala saaro dadka qofkii hubinaya inaan loo dhib yaraynin qofkan mas-uulka ahi inuu awooddiisa ku tagrifalo oo ku amar ku taagleeyo oo si qalada u isticmaalo wax qoran oo ka hortegaya waa inay jiraan inkastoo iyadoo wixii qoran yahay haddana mar walba ay dhici karto ana ay dhacdana inuu qofku si qalada u isticmaalo laakiin haddaanay qorayn oo wax siyaasad iyo wax documentio ka qoran aanu jirin markaa way kasii xumaanaysa waad mahadsantahay cawaale dhegeystayaal waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha mawduuceena toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeer hoosaad loo sameeyo ka hortagga in shaqaalaha dowladda lagu sameeyo gaboodfal markaana aan bal fiiriyo dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a salaamu calaykum magacaygu aniga waa faadme ibraahim ismaaciil joogto somalilan mas-uulka su-aalaha inooga jawaabaya iyo idaacaddaba waan salaamaya walaal kambeni baad carabka ku yar badis waxa weye horta kambenigu waa wax la qaban karo hadduu khalad galo waa la qaban karaa ama dalka uu joogaa qaban karaa ama maxkamad caalamiyaabad ka dacweyn karta laakiin waxaa jirta shaqaalaha dawladdu qaarkood qaarna xikmad baa ku jirta oo ilaahay bay ka baqaan qaarna awoodooda ku talax tagaan oo maxaan ku dhaha sida tusaale yar haddaan ku siiyo eribor baala ka shaqeeya qofkii dhoofayeen ogay in halkan xoolo soo marsanayo waxaan odhanayaa dee maxaad ii keeni waa shaarkii dawladda dee waxaan ku adeeganaya ila qofkani xoolaha berri halkan wuu soo marsanayaayo taasaan usii waxaan leeyahay halkan aan kuusii fadhiyaayo cad markaynu hadalka soo koobno dembiga si ay galaan iyagu shaqaalaha dawladdu ay dawladi leedahay halkay doontaba ha joogteen shaqaalahaasi xadgudubkay galaan ay shaarka dawladda ku adeegtaan ay laaluus ku qaataan iyagana yaa qaban karaa intaasaan walaalkay weydiinayaa aadna waad umahadsantii aada iyo aad ayaad umahadsan tahay waa su-aalo runtii muhiim ah cawaale xuseen cabdi kusoo dhowow faaduma way mahadsan tahay mawduucu wuxuu ku saabsan yahay gaboodfalka goobta shaqada ka dhaca gaboodfalkaasi shaqaalaha dhexdoodana wuu ka dhici karaa qof madax ah oo shaqaalaha ku xadgudbayana wuu ka dhici karaa actually run ahaantii qofka madaxda laftiisa waa lagu xadgudbi karaa dhinacyo badan kor buu aadi karaa hoos buu aadi karaa labada dhinac buu wardi karaa noocyo badan buu noqonaya yaa u kala garqaadaya shaqaalaha meesha laga shaqaynayo hadday meel aada u yar tahay oo aan lahayn tabar iyo kartidii iyo iyo aan haysaninba dee awooddii ay wax ku samayn siyaas ku dejin lahayd sharciyo noocan waxaa laga yaabaa inaysan waxaanan ka hadlayna aada u qabanin waxaanan ka hadlayna waxay aada u qabanaysaa waa dadkan dadweynaha u shaqaynaya public service-ka iyo hay-adaha waaweyn shirkadaha waaweyn bay aada u qabanaysaa shaqaalaha marka hay-adaha waaweyn u shaqeeya ama dawladda dawladaha u shaqeeya saddexda le xeer ee dawladda midku dooniba ha ahaadee mar walba goobta shaqadu waa inay leedahay shuruuc la xidhiidha shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaynta qofka la shaqaalaynaya maxaa lagu shaqaalaynaya maxaa lagu soo qaadanaya su-aashii hore cabdiladiifna way ku jirtay qofkii marka la shaqaalayo dadkan shaqada ee meesha isugu yimid qofba meel ka yimid ee qofba uu wato qiyam ama values iyo wuxuu kusoo koray oo kala duwan uu la imanayo oo laga yaabo xitaa mararka qaarkood hay-adaha waaweyn kambaniyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn inay dad wadamo kala duwan isugu yimaadaan waxaas maxaa lagu maamulayaa si shaqadiina ay u socoto dadkuna wax usoo saaraan iyaguna ay u kala badbaadaan oo aysan dhuunta isugu gelin ugu dambayntii adiga oo niyadda ku haya daruufaha ka jiri kara soomaaliya iyo deegaanada soomaalida gebi ahaanba shaqa la-aanta iyo meelaha qaarkood nabadgelyo la-aanta ka jirta mudnaan ma leedahay in sharcigan oo kale loo sameeyo shaqaalaha dowladda deegaanada soomaalida oo dhan aada iyo aad jaamac mudnaan badan bay leedahay marka ay aysan jirin waxa la yidhaahdo af ingiriiska la checks and balances marka aysan jirin wixii wax lagu hubiyo oo lagu qiyaasa marka aanu jirin ama laga hadlayo dal burburay dee macnihii institutionskiisii oo dhan ay dhulka ku dhaceen oo wax walba hadda in hoos laga soo laga soo bilaabo ay wada tahay aada bay muhiim usii tahay in la helo sharciyo kala hagaya oo kala ilaalinaya dadka mathalan halkan dadkan aan la shaqeeya aan khibradooda leeyahay waxaa jira waxa la canadian human rights act ama sharci ilaalinaya xuquuqda dadka ee insaanka ah wuxuu sharcigaasi mamnuucaya ee koob iyo toban arrimood oo ay tahay iyadoo koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a lagu dhisayo arrinta inaan qofka waxna lagu yeelin koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama wax ku dhisan adeeg uu heli lahaa oo uu inuu helo ay ahaydna inaan loogu diidin koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama ama- ama qaar ka mid a daraadood waxay koob iyo tobankaasi eh, kala yihiin qofka isirkiisa iyo asal asalkiisa ama qaran ama jinsi midabkiisa diintiisa da'diisa hanaanka ahaanshaha qofka lab ama dhadig xaas ahaan qofkani ma xaas baa mise ma aha qoys ahaan imise carruuraad leedahay oo kale in la yidhaahdo isagoo shaqo la siinayo naafo eh, naafada daraaddeed in wax loogu diido oo uu wax ku waayo iyo dembi intuu galay uu la xukumay oo uu ka soo baxay eh, xukunkii uu ama ka dhamaystay ama maxkamad ay ka cafiday oo la yidhi waad ka cafisantahay koob iyo tobanka arrimood marka waxaa la dhahaa prohibited grounds of, of, of discrimination koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a in qofka wax lagu yeelo ama adeeg loogu diido eh, ayay eh, ah, ah, ayaa sharciga halkan ka mid a marka soomaaliya iyo meelaha ay soomaalidu degto oo dhan ee aad bay muhiim ugu tahay inay jiraan sharci sharciyo noocan ah oo eh, gaboodfalka eh, ka hortegiisa waxa- waan ognahay eh, ka hortegu wuxuu ka fiican yahay daaweynta ka hortegiisa iyo markuu dhaco processkii la mari lahaa en, eh, loo kala saaro dadka ama arrinta loo magaranaysaa loo loo xakameeyo iyo eh, dadka waxa kala celinaya waxa eh, waa in la waa inay jirto qeexid in la qeexo maxaa ah gaboodfalka goobta shaqada marka halkan aan anugu eh, ka shaqeeyo waxa weeye markii uu qofku soo dacwoodo uu yidhaahdo waxaa la igu sameeyey gaboodfalka goobta shaqada sagaal ilaa toban marxaladood oo kala duwan baa la maraa si wixii loo hubiyo marka waxaasoo dhami waxay u baahan tahay in wakti la geliyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ama hay-adaha ku mashquulsan en, dib u soo noolayntii nidaamkii iyo systemkii soomaaliya inay ka shaqeeyaan dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa noogu marti ahaa cawaalo xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha sidoo kale waxaa nagala qayb galay dhegeystayaal kala jooga magaalada hargeysa iyo dusseldorf ee dalka jarmalka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas mahad gaara waxaan u celinaynaa dhegeystayaasha hawada nagala socday dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad barnaamijka ka qayb gashaan ama aad tala soo gudbisaan fadlan nagala soo xiriira imailka somali at v o a news dot com hana iloobina inaad ku muujisaan wicitaanka dhegaystaha tan iyo inta aannu barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo